markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay noo wadainoo akrinayaan ama inala socodsiinayaan nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sida aad inooga barateenba dhegaystayaal barnaamijka waxaan idinkuga haynaa warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heese macaan oo aan idinkugu darnay nuur bal noo soo qabo dhabbaalka ugu horreeya warqadda ugu horraysa daandureeyo waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooye aamine xaaji hooye raxmo xaaji hooye firdowse xaaji iyo hooye maryan xaaji hooye habow xaaji iyo siidow xaaji mukhtaar xaaji dhammaan reer xaaji ibraahim iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi waa kuwe waxaa ka mid ah rashiid ronow iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere nuurte maxamed yarow iyo maxamed nuur macalin maxamuud degene iyo axmed mahad bare xasan yaxye diiriyac cabdiraxmaan xareed iyo saalax maxamed aadan yuusuf fardowse qaali deerow iyo maryan qaali deerow xareedo qaali maxamuud warsan qaali saciida cabdi iyo loof axmed maxamed nuur yuusuf maxamed nuur iyo yunis maxamed nuur kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan nuur maxamed nuur oo ku magac dheer nuur cadde iyo weliya maxamed mursal oo arooskooda uu ka dhacay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda qalcadda baa layidhi waxaanu leenahay ha noqdeen lamaanahani kuwii isku waara oo ubad kheer qaba alle uu kala siiyo aamiin dhambaalkana waxau naga soo gaaray nuur fawsiyo cabdi cali iyo kamiilo cabdi cali iyo muxsen cabdi cali iyo ayuub cabdi cali iyo yaasir cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali iyo xareedo ibraahim malaaq sureer ibraahim malaaq iyo nuurto ibraahim malaaq iyo aamine ibraahim malaaq cabdicasiis ibraahim malaaq cabdiqani ibraahim malaaq cabdicasiis maxamuud cabaas hooyo saciido sheekh aadan hooyo seenab maxamed iyo aabe cabdi cali dhammaan reer ibraahim malaaq iyo dhammaan reer cabdi waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo hodan cabdi cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaana xaafadda g sagaal ducaduna waa dhankiina yidhaahdeen waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqa lagala kulmo aamiin heesta ugu horraysan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa codkii cabdicasiis iskalaaji
barbarguurku heshiisa ballantii ka dhabaysay wabishaariya guuru bilkhayr weeye arooso barbarguurku heshiisa ballantii ka dhabaysay waa mataana boobay ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday bixintoona caleemo matana boobey ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday bixin doona caleemo basasinkalagiisa ilahow ka badbaadi ubax baariyoosan alleheena ka beer sasinkalagisa ilahow ka badbaadi ubax baariyos alleena ka beero
maxad waa boqol dooro aanad weeye bashaasha waa gobtii baradoolo dhulka loo boqolyo maxad waa boqol dooro aanad weeye bashaasha waa gobtii baradoolo dhulka loo boqolyo
waa tahay waxaan filayaa heestaasi aroos iyo fanaanka cabdilcasiis iskalaaji in aad ka wada hesheen dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion nabadoon cabdi ismaan ibraahim oo ku magac dheer cabdiyare iyo maxamed cali maxamed aadan cabdi cabdinuur isxaaq maxamuud cali iyo haaruun isxaaq cabdiraxmaan saciid cali isxaaq cabdiraxmaan iyo cali maxamuud cali waxaa kaloo ku jira cali ibraahim hilowle iyo zubayr macalin isxaaq ismaaciil macalin isxaaq iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh maxamed cali xasan iyo macalin yuusuf xasan aadan cabdixaafid macalin cabdi jaabo macalin nuur xasan iyo isaaq aadan cabdi iyo cabdikhayr cali isxaaq mustafa xasan cabdiraxmaan iyo nuurta isxaaq cabdiraxmaan nuurta macalin aadan iyo anisa aadan maxamed irshaad maxamed axmed dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho baydhabo gaalkacyo garoowe iyo qardho waxay taaniyo dhalasho ay hawada u marinayaan aaba xasan cali maxamed iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi hooye jamiila ibraahim xuseen oo siddeed iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada qardho gaar ahaan xaafadda xiingood hoose waxaana loo bixiyey mucaad xasan cali ducada xaggiina ayaa layidhi waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhabaalka tahniidana nuur waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq oo xuseen ibraahim iyo maxamuud ayuub isaaq iyo cabdisalaam ayuub aadan iyo cabdinaasir jacfar sheekh aamiya daa'uud cali xasan iyo aadan cabdulaahi cali iyo cayduruus maxamed abuukar iyo khaalid aadan ibraahim ayaad maxamed aadan iyo maxamed fadal cabdulaahi iyo safiya manuur maxamed cumar iyo xaawo luul xasan sheekh salaad ibraahim maxamed zahra cabdi macalin iyo xuseen sheekh salaad iyo shamse isaaq maxamed iyo maxamuud abuukar macalin iyo xasan samow macalin waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xasan cali cusmaan tiiglow iyo siciido cabdinuur aadan oo dhowaan wiiluu ugu dhashay degmada tiiglow ee gobolka bokool waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin aamiin aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhinacii heesaha haddii aan aadno daanduray waxaan dhegaystayaasha u haynaa heesta dhulkeenni iyo fanaanka axmed zaki
dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna baaxaddiis weynay wanigii ka baade oo qorow inabadeeye dhulkeenni dhulkeenni dhulkeenni ballaadhna baaxaddiis weynay wanigii ka baade oo qorow inabadeeye boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari karo waxa ku balnaba ceel buur ku yaaliyo cabud waaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceel buur ku yaaliyo jawhar bu'deediyo ceel dheer habalmarin habalmarin ceel baraaf habalmarin Hele, hele, hele, waya. Oya ba, hele, hele, wa. Hele, hele, hele, waya. Oya ba, hele, hele, wa. Banaag hiir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo alowya bidhansada bay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga baladureynta canka iyo bulaaburdiya balday mataba banaaghiir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo alowya bidhansada bay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga baladureynta canka iyo buraaburdiya balday mataba agobile gobilo agobile gobilo obaygi jamamayo uwaale kismayayo bartugeelu daqayo bardheero oo loo bogayo
waa tahay waxaan filayaa in dhulkii oo dhanba uu cagta soo mariyay axmed zaki Een, warqadihii haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay mustafa maxamed xirsi iyo cabdiraxmaan shiine axmed cali guure iyo cabdiraxmaan aadan cali ibraahim ciise maxamed suure maxamed diiriye iyo cali aadan maxamed maxamed cali caalin khadar salebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed dhammaan dadkani oo ku kala sugan gudaha iyo dibadda waxay hambalyo meher oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah ibraahim maxamuud iyo marwadiisa qaaliga ah socdi maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada burc saddex iyo tobankii bishan maarj waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya ilaahna ha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhabaalkana waxa uu nuur naga soo gaaray elyaas cumar yuusuf iyo cabdulaahi xaashi yuusuf iyo ridwaan xasan iyo daahir cabdulaahi ismaaciil iyo farxaan cabdi daqare iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed yuusuf iyo xamse cabdulaahi aadan iyo muna cumar yuusuf iyo ramla cumar yuusuf iyo sukayna cumar yuusuf raxma maxamed yuusuf iyo nuure maxamed yuusuf dinda maxamed aar waxaana ay jecel yihiin dhammaantood in ay tahniyad gaarsiiyaan fatxi maxbuub iyo ayaan asad maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay dowladdeegaanka soomaalida ee etoobiya ducaduna waa xaggin ay leeyihiin heestaas saddexaad ee aan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynona waa heesta sayruuq waxaa qaadaysa marin sheekh nuur marin ruun
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido haltuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga tegay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido haltuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga tegay maxan silsiliyuun aytuu balad ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasabay maxan silsiliyuun aytuu balag ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasabay caashiqow malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku yidhi salbiya baara caashaqo malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku yidhi jinine salaamaad baan ku yidhi xilliga ha waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heesta sayruuq iyo fanaanada maryan ruun taaniyada aroos ayaan hayaa daanduray waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah cabdisalaamka jooje iyo cabdulaahi ismaaciil warsame cabdirashiid cali saciid xuseen cali saciid xuseen yuule awow ismaaciil warsame iyo hooye sahro macalin saciid hodan een, cardaf warsame iyo qatare cardaf warsame saxro cardaf warsame sabriin maxamuud maxamed axmed maxamuud maxamed iyo cabdulaahi maxamuud maxamed cawil eeneyo iyo saciid boordige iyo cabdulqaadir duraan cabdi maxamed cabdul yaasin waa yahay waxaa kaloo ku jira bishaar huruuse maxamuud iyo asad huruuse maxamuud cabdidaahir isaaq xirse cali iyo maxamed yaasiin isaaq xirse cali iyo dhammaan reer xirse cali dadkan oo kala jooga galdogob gaalkacyo iyo maraykanka waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdirashiid maxamed cardaf iyo hodan cabdiweli aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaalkacyo saddex iyo labaatankii bishan march ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay ilaah ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin
dhamaalkan waxa uu naga soo gaaray nuur hooyo xaliimo taabid iyo cabdiqaadir cumar iyo qoyskiisa iyo abuukar nuur xuseen iyo qoyskiisa iyo abuukar muudey iyo wiilkiisa iyo cabdicasiis cumar qoyskiisa iyo cabdulaahi cumar iyo qoyskiisa iyo faadumo cumar iyo qoyskeeda iyo firdowsa cumar iyo qoyskeeda iyo leyle cumar iyo milgo cumar iyo qoyskeeda iyo dani cumar iyo qoyskeeda iyo amaal cumar iyo qoyskeeda iyo yasmiin cumar iyo qoyskeeda waxayna ay dhammaantood jecel yihiin inay taariikh u diraan cumar shariif iyo ikraam maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolkan virginia ee maraykanka waxaana ay leeyihiin hay-adahan horseeda guur qayrqaba ee banahida kale sii owlaad qayrqabta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey daanda waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bal inoo soo qabo heesta ugu dambeysa heesta ugu dambaysan dhegeystayaal idiin soo qabanayno barnaamijkeena hambalyadii heesaha waa sidargam iyo codkii maxamed cali burco intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waa nuur xasan nuur bukaari anigu ah ibraahim xasan daanduray oo idinkaga tegaya sidaa ayuu nabadgelyo
nabtaacayl taaqiiriyo dibnimaa ku halayo intiiu ku durayo sikaaraadabaani nabtaacayl taaqiiriyo dibnimaa ku helayo intiiu ku durayo sikaaraadabaani mahungoobo samiiru sadaaqad yerma madhiisay allafiisadkiisana naseedi maaye mahungoobo samiiru sadaaqad yerma madhiisay allafiisadkiisana naseedi maaye radan jalana saaxi badar bay sidiho sidiho obaaley sidirgam ciyaartoy subaa kula ciyaartoy yar waxaad ku dhaaftay siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay libaxsay la joogiyo sigiyo maroodiga socod dheer ku kulanno soo wada dhaweeye libaxsay la joogiyo sigiyo maroodiga socod dheer ku kulanno sababtii jacaylka ku neebla oo idin sabalayn daraadeed ma igu salaamee sababtii jacaylka ku neebla oo idin sabalayn daraadeed ma igu salaami radan jalanaa saaxii badel bay sidiho sidiho obaale sidirgam sabakula cayaartu sabakula cayaartu yar waxaad ku dhaartay siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha mahadsanid nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure